halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband hirarka efemada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha juunna waa siddeed iyo tobanka sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure
soonka waa rugni min arkaan alislaam tiirarka waaweyn oo islaamku ka mid yahay sida nabigeena calayh isalaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin shahaadat an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa wa soomi ramadaan wa xaj albayt marka waa tiirka weyn oo tiirarka islaam ka mid ah waxaa la rabaa sida ilaahay u jidayay subxaana wa tacaala in loola yimaado
ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo joogtaankaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masaajidka abubakar sadiiq ee minneabolis ee gobolka minnesota oo ka hadlaya waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan qodobada kale ee aad saakaya caalamka ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah siiriya oo lagu eedeeyey isticmaalka hubka kiimikada balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa waxa uu ugu baaqay ciraaq in si weyn ay u guntato ballanqaad weyna ay ka muujiso la dagaalanka kooxda daacish oo qabsatay qaybo badan oo dalkaasi ah isagoo sheegay in dowladda ciraaq ay ku guuldarraysatay in ay dhisato ciidan badan oo dhulka ku filan master carter ayaa waxa uu sheegay in ololaha duqaynta ee xagga cirka uu u baahan yahay ciidamo tayo iyo karti leh oo dhul qabsada kadibna ku nagaada xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa waxa uu ku tilmaamay wax aad looga niyad jabo qabsashadii bishii lasoo dhaafay ay kooxda daacish ay qabsatay caasimadda gobolka ambar madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu aqbalay toddobaadkii lasoo dhaafay afar boqol iyo konton askari oo dheeraad ah oo loo diro ciraaq si markaasi ay talooyin u siiyaan ciidamada dhulka ee ku sugan ambar xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka carter ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dheeraadka ay waxweyn ka bedeli doonaan xaaladda marka la eego ciidan qorista dagaalyahaninta sunniga ee gobolka iyadoo taliyayaashana ay muddo toddobaadii ah ay ku ogaan doonaan in kartida ciidamada dheeraadka ee ciraaq iyo weliba in ay ku guulaystaan dib ula wareegidda dhulka farahooda ka baxay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa muslimiinta caalamka u diray salaan ku aadan bisha rabadaan ee barakaysan oo maanta ay bilaabeen inay soomaan dhammaan muslimiinta dunidan ku nool bisha rabadaan ee barakaysan ayaa dhalatay kadib markii laga arkay dalalka sacuudiga masar iiraan indonesiya kadibna caalamka laga cilaamiyey in maanta oo khamiisa la soomayo marka laga reebo dalka bakistan oo shacabkiisa ku amray in maalinta barito jimco ay soomaan muslimiinta adduunka oo lagu qiyaasay hal dhibic lix bilyan ayaa maanta bilaabay inay soomaan kuwaasoo fulinaya amarka eebe isla markaana raacaya sunnaha nebigeenni moxamed ahaa naxariis iyo nabadgelya korkiisa haatee madaxweyne barack obama ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu muslimiin badan kula kulmi doono aqalka cad ee maraykanka oo ay jirto habeen muslimiinta maraykanka u sameeyo afur halkaas ay ku wada hadlaan
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda afar qaraxyo oo baabuur oo dilay ugu yaraan kow iyo soddon qof ayna ku dhaawacmeen in ku dhow labaatan kale caasimadda dalka yemen ee sanca mintidiinta daacish ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay yihiin kuwo ay uga aargudanayaan xuutiyiinta shiicada ah oo ay taageerto iiraan qabsashadii ay caasimadda qabsadeen waxaa qaraxyadaasi lagu bartilmaamistay saddex masaajid iyo xafiis siyaasadeed oo ay leeyihiin xuutiyiinta qaraxyada masaajidadaasi ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo dadkii ku cibaadaysanayay ay markaasi isu diyaarinayeen inay soomaan bisha barakaysan ee ramadaan kooxda dacish ayaa waxa ay wadaa ismuujin ah in joogitaankeeda laga dareemo gudaha yemen halka xuutiyiinta uu dagaal ugu dhexeeyo maleeshiyaad kaleeto oo dhammaantoodba u hanqaltaagaya awoodda dalkaasi golaha sharci dejinta hong kong ayaa la rajeynaya in maanta khamiisa ay hindisa sharciyeeda dhanka doorashooyinkaay taageersan tahay xukuumadda beijing ee dalka shiinaha balse ay diideen kooxaha taageersan dimuqraadiyadda la horkeeni doono hindisa sharciyeedkan ayaa ka yimid xukuumadda beijing kaasoo sheegaya in markaasi la doorto sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka xeeliye ama hoggaan guud oo yeesho hong kong balse ay noqon doonto inay hong kong markaasi noqoto markii ugu horreysay ee ay codbixin u qaado arrintaasi musharaxiinta ayaa la rajeynayaa in kun iyo laba boqol oo xubnood oo guddiga ka tirsan dhanka doorashada ay codbixin u qaadi doonaan balse uu jiro tuhun ah inay dadkaasi u badnaan doonaan kuwa taageersan arrimaha xukuumadda shiinaha ee pyonyan xukuumadda pyonyan ayaa la sheegayaa inay aada u taageersan tahay sidii markaasi loo qaban lahaa doorashooyinkaasi hong kong ayaa madax bannaanadeedii ka qaadatay ingiriiska sanadii iyo toddobadii kadibna noqotay dowlad madax bannaan oo hoos timaada shiinaha
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada washington ramadaan ilkariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyadoo maanta oo khamiisana ay bilatay bisha barkaysan ee ramadaan muslimiinta adduunka ku nool ayaa maanta waxa ay bilaabeen soonka bisha ramadaan ee barakaysan sidaan idin sheegnay iyadoo inta badanna caalamka islaamka maanta laga wada soomay haddaba waxaa warbixin ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan noo diyaariyey oo stuudiyaha igu weliya cabdiraxmaan xuseen fure oo soo jeedinaya
bisha rabadaan ee barakaysan ayaa ah mid ay ummadda muslimiintu si weyn u sugaan islamarkaana ay ku dadaalaan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen xasanaadka badan ee ku jira bishan bisha rabadaan ayaa ah mid midaysa dhammaan dadka lacagta leh ama ilaahay waxsiiyey iyo kuwa fuqurada ah iyadoo dhammaantood ay dareemaan xanuunka ay leedahay gaajadu islamarkaana ay u adkaystaan oonka haddaba maxay yihiin waxyaabaha waajibka ah in la sameeyo bisha rabadaan ee barakaysan waxaan su-aashan hordhigay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh axmed oo ah guddoomiyaha imaamada waqooyiga amerika ahna imaamka masaajidka abubakar sadiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waajibaadka ramadaanka ada waa in sidii yahay loo gutaa soonka waa rugni min arkaan alislaam tiirarka waaweyn oo islaamku ka mid yahay sida nabigeena calayhi isalaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin shahaadat an laa ilaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah wa iqaami asalaa wa itaa'i zakaa wa sawmi ramadaan wa xaji albeyt marka waa tiirka weyn oo tiirarka islaam ka mid ah waxaa la rabaa sida ilaahay u jidayay subxaana watacaala in loola yimaado waxaa kaloo la rabaa in ilaahay dartii loo soomo oo niyaddana saafi laga dhigo labada rukni ee camalka saalixa uu leeyahay labada rukni ayaa laga rabaa oo ah alikhlaas walmutaabaca ilaahay dartii in loo soomo oo qofka ilaahay dartii u soomo iyo inuu u raaca sidii shareecada u dejisay in la soomo ay loo rabay saa inuu u soomaa la rabaa insha allah sidee buu qofka qurbaha jooga soonkiisa uga dhigi karaa mid wanaagsan iyadoo la og yahay inay waxyaabo badan oo halis gelin kara ka imaan karaan dalka uu ku nool yahay waa kan mar kale sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar waa run bismillah waa run inuu soonka dadka qurbaha jooga ama dhulka gaalada ee aan soonka laga aqoonin ku dhex jira aad buu soonkooda yacni dhaawac usoo gaari karaa hadduuna qof ka dadaalin waxaa wanaagsan inuu qofka soonka afxirashadiisa iyo waxa afuriyo oo laga jooga marka laga yimaado inuu iska ilaaliyo waxyaalaha dembiga ah iyo waxyaalaha soonkiisa daciifinayo oo laga yaabo haddii uu meel cunto furan tahay oo dadka dhan ka buuxaan gaaladii dhan waa cunayaan inuu soonkiisii daciifo oo markaa iska jebiyo markay baahi qabato ama maalmaha dheer oo hadda maanta wadamada yurub iyo maraykanka iyo ka jira oo sideed iyo toban saacadoo la soomaya marka waa aad iyo aad bay u baahan yahay adkaysiga waxaa ugu fiican marka inaad eh, haddaad bishaa ramadaan fasax qaadan karto waa fiican tahay fasaxaada ku aadisato oo marka aada masaajidka iyo gurigaada u dhexayso ee aadan la kulmin dadkan faraha badan iyo suuqyada iyo waxaan aada tegin marka sida ugu fiican eh, waa inuu qofka eh, masaajidka isaga badnaadaa eh, qur-aanka u akhristaa ama gurigiisi uu joogaa ama meel uu dan ka leeyahay oo go-aan wax kasoo qabsadaa laakiin uu iska ilaaliyo inuu suuqyadii wareego sida uu wareegi jiray ishiisi ay ku dhacdo haweenka qaawan oo xilliga samarka aan dhar badan xirnayn eh, eh, inuu dembiye badan eh, gacantiisi ku dhacdo waxaasoo dhan eh, eh, inuu iska ilaaliyo inta ramadaanka eh, iyo ramadaan kadibba inuu eh, taas uu ku ka- uu ku heli karaa ma jiraan goobo aysan qoraxdu ka dhicin haddaba waa kan maxamed salaad faarax oo ku nool dalka norway oo ka hadlaya inaysan qoraxdu halkaasi ka dhicin iyo weliba sida ay u afuraan norway way weyn tahay waqooyi iyo koonfur iyay kale leedahay Eh, norwayda kale innaga lama soonno oo micnaha yacni soonki waa hal laakiin isku waqti ma afurno Eh, waayo annaga xaggeenna wax maaragtay qorraxdu kama dhacdo sidaa darteed norwayda koonfureed ama norwayda waddanka intiisa kale ee koonfurta ah eh, waxay soon ay afuraan eh, xilli xilligeenna ka duwan xilliga aan soonnana waan kala duwannahay sida afurka aan maaragtay maxay isha u kala duwannahay dhinacan waqooyiga maadaama aanay qorraxdu ka dhicin waxa ay la afuraan xaramka laakiin norwayda inteeda kale lama ay afuraan waxayna soomaan saddex iyo labaatan saacadood taas oo macnaheedu yahay in ay leeyihiin habeen iyo maalin laakiin innagu afar iyo labaatan saac aan maalin ku jirno maadaama uu qofku maanta oo dhan sooman yahay cunto noocee ayaa ugu wanaagsan inuu cuno islamarkaana afurka kadib maxaa la habboon inuu qofkaasi sameeyo waa kan dhakhtar maxamuud axmed faarax dhakhtar bawla oo ku takhasusay cudurrada xanuunka guud fadligeeda waxa weeye bini aadamka dheefshiidkiisa wuu nasanayaa oo saacado markii waagi hore saddex jeer wax la cuni jiray waxaa suurtooda hadda laba jeer maaragtay in wax la cuno labadaas jeeroo haddii aan sidii hore wax loo cuni jiray loo cuni karaynin marka waxaan kula talinayaa in maaragtay dadka ay ka faa'iidaystaan oo qofkii sokor qabay iyo qofkii kolesterool qabay iyo qofkii breshar qabay intaba yacni waa laga deeriyey cuntada maaragtay dufanka badan waxaa laga deeriyey exercise la-aanta waxaa laga deeriyey maaragtay dheragta badan oo la dhargayo marka waxa weeye intaba in laga faa'iidaysto bishaas oo maaragtay taraawiixda waa exercise qofkii jim aadi jirayna waa hadduu kusii daro kaba sii fiican oo baahida waxa weeye dheefshiidka bay waxay u tahay maaragtay nasniino cuntooyinka la cunayana haddii waxa waaye saan horeyba uu sheegay inaan wax badan oo xaddhaafa la cunin oo maaragtay wax dheelitiran oo yar oo nafac geliya laakiin aan waxba xididada xiraynin ama maaragtay wadnaha dhib u keenaynin in lagu dadaalo haddaba maxaa la habboon inuu sameeyo qofka soomani inta lagu jiro bisha rabadaan ee barakaysan waa kan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo arrintaasi qaadaadhigaya Eh, waxaa eh, ilaahay ha ka dhiga soonkeena soon ilaahay aqbala subxaana watacaala oo naartana looga xoreeyo Eh, soonka waa fursad aada u weyn waa fursad aada iyo aada iyo aada u weyn oo ilaahayna siiyey subxaana watacaala habeen waxaa ku jira kun habeen ka khayr badan waa habeenka leeto qadarka la yidhaahdo bishaan waxaa laga xoreeyaa dadka naarta Eh, habeen kastana waa laga xoreeyaa Eh, bishaa marka waxaan kula dardaarmayaa dadka in loo guntado siduu nabiga samayn jiray calayhi salaatu wasalaam Eh, ramadaanka hadduu soo galo cibaadadu u jeesan jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka bisha waxaan kula talin lahaa shaqooyinka in la iska fududeeyo in eh, waxaad qaban jirta howlaha xagga iska dhigta inaad cibaadada usoo jeesato oo aad maaragtay maalintiina sooman tahay habeenkiina salaawiixda aadan misgaraynin eh, qur-aanka akhrisatid ilaahay baridid subxaana watacaala dembiga aan ku raranahay kow iyo tobanka bilood inaad maaragtay ilaahay weydiisato inuu kaa dhaafo ramadaanka nabiga caleyhi salatu wasalaam wuxuu ramadaan ilaa ramadaan mukafiratun lima baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir wuxuu yihi ramadaan ilaa ramadaan laga gaaro waa dembi dhaaf inta udhexaysa haddii laga fogaado dembiyada waaweyn marka waxaan kula talin lahaa eh, khaasna dadka qurbaha jooga oo eh, cibaadadooda ay yar tahay sanadka waktiga oo dhan in bishaas looga faa'iidaysto cibaadada haddii la cumraysan karo la cumraysto bisha ramadaan eh, aada iyo aada iyo aad oo aysan fursad aan noqonin fursad la dayaca waa inaysan noqon ilaahayna hana waafajiyo cibaadada iyo khayrka iyo bisha ramadaan ilaahay daacada ha noogu kaalmeeyo caza wajal bisha rabadaan ee barakaysanaya ah bil bilowgeeda iyo dhammaadkeeda ay si weyn ugu farxaan ummadda muslimiinta iyadoo sidata xasanaad badan oo qof kastoo ku dadaalo inuu si weyn uga faa'iidaysto waxaana si weyn u camirma goobaha cibaadada waxaana la qabtaa tartanada dhanka akhriska qur-aanka iyo su-aalo diiniya oo dadka ku guulaystana la siiyo abaalmarino kala duwan cabdiraxmaan xuseen fure ayaana warbixintaasi nooga diyaariyey bisha barakaysan ee ramadaan
soladaha qiyaamaha sabtii nabiga naga yeel
waa tahay dhegaystayaal haddaba qaar ka tirsan dhegaystayaasha v o a ayaa boggeyna facebook waxaanu ku weydiinay halka ay bisha rabadaan ugu dhalatay iyo weliba inta saacadood ee la soomayo meelaha ay iyagu joogaan boqolaal qof ayaa noo soo diray fariimo ku aadan wakhtiyada ay soomaan haddii aan qaar idinka soo gudbinno waxaa ka mid ah axmed caseyr waxa uu joogaa magaalada khurtuum ee dalka suudaan waxaa laga soomayaa buu yidhi ku dhowaad shan iyo toban saacadood insha allah waa sahlan tahay ilaahay ha u fududeeyo muslimiinta kale ee saacadaha badan soomaya waa maxamed xuseen oo jooga magaalo la yidhaahda umiya oo ku taalla waqooyiga swiden saacadaha aannu soomayno waa labiyo labaatan saacadood laakiin waxaa dhici karta in naloo fudwoodo oo saacadahana laga dhimo maadaama aysan jirin wax habeen ah oy dharaar cad iska tahay xilli walba mahadsaninin dhegeystahanna waxa uu yidhi magacaygu waa dabalaato cabdilfataax ramadaanku waxa ugu dhasha buu yidhi dalka maleeshiya gaar ahaana caasimadda kualalambuur waxaan soomaynaa shan iyo toban saacadood alxamdulilaah ciidow xasan maxamuud wuxuu joogaa koonfur afrika gaar ahaan magaalada cape town saacadahan soomayna waa koob iyo toban saacadood maasha allah ilaahay mahadii weeye rabadaan kariim waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha boqolaal ka badan oo qof oo dhegaystayaasha v o eda ay ku soo qoreen boggeena facebooka iyagoo ka hadlaya rabadaanka iyo inta saacadood ee laga soomo meelaha ay ku sugan yihiin
kooxaha ka dhisan muqdisho waxaa haatan u ciyaara ilaa iyo toddobiyo toban ciyaartay oo ajaa'ib dalka soomaaliya ayaa waxaa haatan uu yahay mid amnigiisu uu soo fiicnaanayo waxaana soo badanaya tiriyada cayaaryahaanada ajnebiga ah ee iyagu ku soo biiraya naadiyada kubadda cagta ee ka dhisan magaalada muqdisho haddaba warbixin arrintaas ku saabsan oo haatanba aad maqlayseen maxamed cabdi sandheere ayaa soo jeedinaya
kooxaha ka dhisan muqdisho waxaa haatan u ciyaara ilaa iyo toddobiyo toban ciyaartay oo ajaanib ah kuwaasoo intooda badani ay ka yimaadeen dalalka afrika xogeeyaha guud ee xidhiirka kubadda cagta soomaaliya xasan maxamed fere ayaa ka hadlay tirada ciyaartooyda ajaanibta ah ee loo ogol yahay inay kooxuhu keensadaan xiriirka soomaalida kubadda cagta wuxuu hore u xadiday in koox walba ay keensan karto afar ciyaartooy oo ajaanib ah taasoo loogu xadidaayo in ciyaartooyda soomaaliyeed aysan meesha ku dhumin amniga soo fiicnaanaya ee soomaaliya ayaa keenay in ciyaartooyda ajnebigahay ay ku soo dhiiradaan inay soomaaliya yimaadaan
ajaanibta waxaa keentay nabadda waa ujeedaa maanta halkaana la iskugu soo wada baxay garoomankeenna waa wada coos maasha allah waxaan jeclaa lahayn horumarkan horumarka sii dheeraya inaan yeelon marsela dhiyamo waa ciyaartooy u dhashay dalka kenya waxaana u ciyaaraa kooxda banaadir
waxaan u imid inaan ciyaaro kubadda cagta maxaa yeelay waad og tahay inaan ciyaaro halkan waxaad ka helaysaa ugu yaraan waxyaabo aadan hore u arkin adigoo ka ciyaaraya dal kale sidaasi daraaddeed waa in la ciyaaro kubadda cagta keneeni iimaan oo yugandha ka yimid ayaa qaba inaanu wax amni darro ah ku arag soomaaliya
haa waxaan dareemayaa amni waxba kama cabsado maxaa yeelay uma jeedo amni darro waayo ilaa iyo markii aan imid weli ma arkin amni darro ka jirta soomaaliya si xora ayaan ku socdaa waana tegi karaa meel kasta oo aan doonayo waa intaas kooxaha ka dhisan soomaaliya ayaa ka qayb gala tartannada ciyaaraha ee dalalka bariga iyo bartamaha afrika inkastoo guulo la taaban karo ayna ka soo hoynin
waa hagaaga maxamed cabdi sandheere ayuu kaasan ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi halkaad weli nagala socotaana waa washington
mar kale rabadaan kariim subax wanaagsan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a su wada jira u daadiinayaan ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure dagaalabeeleed ayaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan degmada la yidhaahdo banisa oo ka tirsan deegaanka mandheere ee gobolka waqooyi bari ee kenya dagaaladan ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo hadda inta loo geeyay toban qof halka soddon kalena ay ku dhaawacmeen haddaba ibraahim xasan daandure stuudiyaha igu heliyay ayaa faahfaahinta dagaalkaasi ka horeystay wariyahayaga gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire
waa tahay shire sidee wax u dhacayaan maxaa si noogu sheegi karaysaa dagaalada cusub ee la sheegayo in ay soo kordheen
daanduray labadii maalimood ee lasoo dhaafay deegaanka banisa oo ka tirsan ismaamul goboleedka mandera county deegaanka loo yaqaano qorojo waxaa ka dhacay dagaalo ahli ah oo dadka deegaankaasi wadadegaa laba beelood oo daga ay ku dirirayeen dagaalkaasi maxaa dhaliyey u dhexeeya labada beelood dagaalkan labada beelood ee wadadega deegaanka banisa waxa uu duriciisu ay daba socotaa dagaalo ahli ah oo inta badan gobolkaasi ama deegaanadaasi ka dhici jiray oo ah dhul baaxad weyn ayay dabada ku haysaa oo dhanka deegaanka iyo sadarada saraakiisha dowlad goboleedyada deegaankaasi ayay duricuna tahay khasaaraha intuu leegyahay khasaaraha ilaa iyo iminka daandurey waxa uu gaarayaa toban qof ayaa ku dhimatay deegaanka joroko oo ka tirsan degmada banisa halka mudanaha laga soo doorta deegaankaasi maxamed cabdi uu xaqiijiyey ilaa iyo soddon ka mid ah dadka deegaankaasna inay dhaawacyo halisa kasoo gaareen oo ilaa iminka loola cararay qeybo ka tirsan countigaasi mandheera oo badankoodna la geeyey magaalada mandheera ma jiraan wax haddada oo goobahaasi dagaalku uu ka socdo ka barakacay warar aynu ku kalsoonaan karna ayaa waxay tusinayaan in tiro badan oo dadka deegaanka banisa degan iyo deegaanada joroko maroodiley oo inta badan dhaca deegaankaasi ay dad badan isaga hulaadeen deegaanaday deganaayeen danduri waxaa isu mudan deegaankan banisa inuu xuduuda leeyahay dalka ethoobiya badanka dadkana ay qabteen ee dhankaasi dalka ethoobiya iyagoo cabsi ka qabo in qulqulatooyinkan ay sii socdaan inta badan dadka dirirayana waa dad xoolo dhaqata oo dhulka hawdka degan waana dhul inta badan xiriirka dhanka isgaarsiintu uu yahay mid aada iyo aad uga hooseeya qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya ma jiraa wax dadaala oo dagaalkaasi lagu joojinayo u dhexeeya labadaasi beelood ilaa iyo iminka ma jiraan mas-uuliyiin gobolkani ka tagtay oo halkaasi tagtay marka laga reebay in ciidamada booliiska ay kusii qulqulayaan dagaalku waxa uu dhacayay labadii maalimood aynu soo dhaafnay ilaa iyo xalayto dagaalku waxa uu ahaa mid cabsidiisu ay dadka deegaankaasi soo food saaraysay hadda dadaal lama gaarin xabad joojin ah laakiin waxaa la gaaray dadaal dhiig joojin ah marka booliisku hadda ma gaareen goobaha dagaalku ka socdo ilaa iyo iminka mid ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska ah oo aan deegaankaasi kala xiraya waxa uu ii sheegay inaysan jirin cid booliiska ah oo soo gaartay balse ay iminka filayaan saacadaha soo socda inay soo gaaraan tiro ciidamaha booliisa daadure waxaa isu mudan deegaankaasi inuu xuduuda kenya iyo etoobiya dhaco dhul ka fogna uu yahay oo dhul buuraley ah oo hawda uu yahay marka xilli walbo ciidamada booliisku waa ay kusii socdaan balse ilaa iyo iminka deegaanadaasi si toosa ciidamada umaysan qabanin iyadoo dhulkaasina uu yahay dhul hawda dhanka isgaarsiintuna ay aada iyo aad uga hooseyso qaybo badan oo ka tirsan dalka oo inta badanna dhulka birirtu ay ka dhacaysa ay tahay dhul xoolodhaqatadu inta badan ay xoolaha ku raacdaan kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire oo khadka telefoonka igu warramayey solanaha qiyaamaha sabtii nabiga naga yeel
haatanna syriya dad markhaatiyaal ah ayaa waxaa golaha sharci dejinta ee maraykanka ay ka hor caddeeyeen in xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ee dalkaasi siriya ay shacabka siriya u isticmaashay hubka kiimikada iyadoo hubkaasina dad badan ku dishay waxaana hubkaasi ay ku argagixisay sidoo kaleeto dad dadkaasi oo ay ku jiraan dhakhaatiir u dhalatay dalka siriya iyo dadka iyagu u dhaqdhaqaaqa golaha sharci dejinta arrintaasi ka hor sheegay
muuqaal fiideo ah oo qalbi xanuun leh oo muujinaya dad dhibanayaal ah oo loo adeegsaday gaaska halista oo dhakhaatiirta isbitaalku ay ku dadaalayaan inay badbaadiyaan dhaawaca soo gaaray ayaa la soo bandhigay dhakhtar maxamed tiraani ayaa sheegay in habeenkaas oo taariikhdu ku beegnayd lix iyo tobankii bishii maaj looga yeeray isbitaal ku yaala magaalada samrin ee dalka siiriya si uu dadkaasi dhaawaca u daaweeyo
Dozens of people experience difficulty breathing and their eyes and throats were labaataniyo burned.
dad ah oo ay hayso dhibaato dhanka neefsiga ah oo indhahooda iyo dhuuntoodu gubanayso islamarkaana afka dheecaan ka sii daynaya ayaan markii ay buuxsameen sariirihii yaallay isbitaalka aanu sagxadda seehinay iyadoo isbitaalka iyaga yaraa xilligaas uu noqdo meel isku dhexyaacsan dhakhtar taraani ayaa soo bandhigay fiideo uu sheegay inay yihiin wixii habeenkaasi ka dhacay oo hordhigay golaha sharci dejinta ee maraykanka isaga iyo kooxda kale ayaa ka maqnaati kacay in madaxweyne bishaar al asad uu dib u bilaabay isticmaalidda hubka kiimikada ah ee lagu qaado shacab walow xukuumadda madaxweyne bishaar al asad ay eedeyntaasi inkirtay dhammaan dadkii makhraatiga ahaa ayaa xaqiijiyey in koob iyo soddon meelood oo kala duwan loo adeegsaday gaaska halista ah bishii maaj iyadoo halkaasi ay ku dhinteen toban qof shan boqol iyo koob iyo soddon kalena ay yihiin kuwo u baahan daryeel caafimaad dadkan ayaa sheegay in hogaamiyaha siiriya uu leeyahay diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee loo adeegsado qaadista fuustooyinka ay ku jiraan bambooyinka wata gaaska halista ah dr dr ani sparow oo ka shaqaysa gobolkaasi ayaa sheegtay I'm a doctor and I'm very familiar with death. But I have waxaan never ahay seen dhakhtar more waxaana aqoon u leehay dhimashada laakiin weligay ma arkin sida foosha xun ee carruurtaasi loo dilay xubnaha sharci dejinta ayaa muuqaalka fiideogaasi ka argagaxay iyadoo elet angel oo ka tirsan koongareska uu sheegay I'm not usually speechless, but after watching those those pictures, inta badan ma ihi qof hadalka uu ka soo bixi waayo laakiin markii aan daawaday sawirada carruurtan dhimanaysa hadalkii wuu iga soo bixi waayey angel ayaa sheegay in isaga iyo guddoomiyaha guddigu ay weydiisteen wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka inay goobtaasi laga dhigo meel ay diyaaraduhu ka caagan yihiin si loo difaaco shacabka lagu laayay mar horeba gaaska halista iyo fuustooyinka laga soo buuxiyo bambooyinka guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ed royce ayaa sheegay Syrians would no longer be forced to choose between staying above ground, where they could be killed by the shrapnel Assad dadka had, siiriyaanka ah laguma sii wadi doono inay kala doortaan inay dhulka sii joogaan oo lagu dilo fuustooyin laga soo buuxiyo bambooyin ama in naqaska loogu dhejiyo gaaska halista iyadoon loo aabayeelayn baaqa la soo jeedinayo ee ah in deegaanadaasi lagu soo rogo ama laga dhigo goob diyaaradaha ka caagan ayaa haddana safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobay samantha power ay diiday dhegaysiga uu aqalka koongaresku dhegaysanayo arrintan iyadoo sheegtay in madaxweyne obama uu rumaysan yahay in dagaal militari oo toos oo lala galo siiriya ay halis weyn ka dhalan karto taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a sindesen waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ramadaan ilkariim ayaan dhegeysta idin leenaha meel kastoo aad joogtaan inta aan mar kale hawadu kulmi doonana waa anoo ibraahim xasan daandurey iyo cabdiraxmaan fure oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.